subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax arbaca ah bisha febraayo waa saddex iyo toban sanadka labada kun sagaal bisha febraayona waa labaatan sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaly dot com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saakana waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa ka mid a dhakhaatiir ka howlgala magaalada muqdisho oo dagaal kula jira nooc tubaako cusub oo ay adeegsadaan ama adeegsigeeda uu si weyn ugu baahay dhallinyarada dhexdooda
tani waa tubaako lasoo cafiyeeyey waxay ka mid tahay smokles tubaakada tubaakada lo kuwa aan sigaar ahaanta loo cabin oo la dhuuqinay ka mid tahay waxayna leedahay dhibaato aad iyo aad u xoogan habdhiska dheefshiidka dhibaatay ku leedahay oo caloosha dhibay gaarsiidaa one of the problemskay keeni karto kansar ka mid a dhibaatada uu leeyahay iyo qofka hadduu ku dhaco dhibkuu ku keeni karo
waxaad sidoo kale aad maqli doontaan dhaxal sugaha sacuudiga maxamed bin salmaan oo booqanaya dalalka qaaradda aasiya ku yaalla
waraysi aanu la yeelannay madaxda onlf oo sheegay inay kulan la qaateen maalintii shalay ahayd ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed lase yeeshee intaaso dhan waxaa ka soo hormaraya warkii caalamka
ciidamada isbahaysiga uu hogaamiyey maraykanka ayaa digniin ku siiyey dagaalyahano lagu sheegay inay yihiin kuwii ugu dambeeyey kooxda daacish ee suuriya inay isdhiibaan ama la dili doono baabuur badan oo ah kuwa xamuulka qaada ayaa talaadadii shalay la geeyey nawaaxiga tuulada baqoos ee dalka suuriya si loogu daadgureeyo dagaalyahanada daacish ee dagaalka ka baxa iyo qoysaskooda ciidamada maraykanka iyo xoogaga kurdiyiinta ayaa sheegay inay weerari doonaan baaquus marka laga daadgureeyo dadka rayidka ah laakiin saraakiisha dhinaca xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey ayaa ka walaacsan ilaa iyo laba boqol oo qoys oo ku xaniban deegaanadaasi waxay sheegeen in dagaalyahanada daacish ee ku harayay baaquus ay diideen in caruurta iyo dumarka ay ka baxaan halkaasi
saraakiil sarsare oo ka tirsan aqalka cad ee maraykanka ayaa dabada ka waday qorshe warshad hubka nukleerka ah samaysa oo balaayiin dollar ku kacaysa taasoo laga dhiso dalka sacuudi carabiya saraakiishan ayaa sidoo kale doonaya in maraykanku sacuudiga la wadaago aqoonta teknolojiga nukleerka iyadoo xitaa ay digniina bixinayeen saraakiisha amniga iyo kuwa anshaxa ee maraykanku warkan waxaa laga soo xigtay warbixin cusub oo uu soo saaray koongareeska maraykanku warbixintan oo talaadadii shalay soo baxday kana soo baxday guddi hoosaadka kormeerka ee aqalka hoose ee koongareeska kaasoo hadda dimuqraadigu hogaanka u hayo ayaa lagu sheegay in la taliyii hore ee amniga qaranka maraykanka michael flin iyo laba kalkaaliye oo uu lahaa ay iska dhagatiraan digniine isxigxigay oo sheegayey in dadaaladoodu ay jebinayaan sharciga maraykanka mudanayaasha labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa welwel ka muujiyey in sacuudigu uu hub nukliyeer ah samaysan karo haddii maraykanka uu teknolojiga u gudbiyo iyadoo aan kormeer habboon lagu samaynin subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa booqanaya dhowr wadan oo ku yaala qaaradda eshiya oo ay ku jiraan bakistan indiya shiinaha iyo kuwo kale dhaxal suga salmaan oo hadda ku sugan dalka indiya ayaa ku horeeyey dalka ay dariska yihiin ee bakistan haddaba waxyaabihii ay maxamed bin salmaan iyo ra-iisul wasaaraha bakistan cimraan khan ka wada hadleen ayaa nuur xasan nuur waxa uu ka wareystay duraan xasan yare oo arrimaha koonfurta iyo beriga eshiya aqoon leh haddase ku sugan dalka canada nuur aada ayaad umahadsan tahay maxamed ben salmaan waxa uu safarkiisa koowaad ku bilaabay waddanka bakistan waxyaabaha aan isleenahay waa ugu waaweyn waxay ka mid ah bakistan iyo sacuudiga waa laba dal oo walaalo ah oo saaxiibtinimo soo jireena ay ka dhexayso sidoo kaleeto bakistan waxa wey iyadan soo wajahay dhaqaale xumo waxayna dooneysaa in ay dhaqaale ka hesho waddanka sacuudiga dhanka kale waxa ay tahay maxamed ben salmaan oo ah dhexal sugaha oo waayadanba fadeexad weyn ay kasoo gaartay dilkii wariyihii jamaal khashuuki ayaa isaguna waxa uu doonayaa in uu taageero ka helo sidii uu sumcaddiisa usoo ceeshan lahaa waxaan la wada soconaa in gabagabada kulankaas ama booqashadii bakistan uu maxamed ben salmaan uu bakistan ugu deeqay labaatan bilyan lacag gaaraysa oo maalgashi ah sidoo kalena dowladda bakistan waxay ka codsatay dad gaaraya labaatan dad gaaraya laba kun oo qof oo maxaabiista oo ku jira xabsiyada sacuudiga in lasii daayo marka maalgashigaas iyo arrimahaas ayuu u tegay dabcan labada dhinacna waa arrin dan u ah sida la sheegayo waa isku danaysanaya waa tii uu bakistan ka soo dhammaaday maxamed bin salmaan oo sida aad sheegtay heshiisyo ay soo kala saxiixdeen isaga iyo cimraan qaan hindiya ayuu xalay ka degay oo uu laba maalmood booqasho qaadan doonto uu ku joogi doono marka muxuu kaga duwanaan doonaa socdaalkan hindiya kii bakistan iyadoo aan ognahay in hadda xaalad kacsanaan ah ay ka dhex jirto hindiya iyo bakistan markaan fiirino arrimaha maalgashiga ah socdaalkan waxba kagama duwanaanaya kii horey uu ugu tegay bakistan waxyaabaha hindiya iyo sacuudiga haatan ay ka wada hadleen waxaa kamid ah maalgashiga gaar ahaan dhanka warshadaha iyo beeraha lacag fara badan ayaa sacuudigu doonayaan inay ku maalgeliyaan hindiya sidoo kale dad gaaraya laba dhibic toddoba milyan oo hindiyan ah oo ayagu shaqaalaha ayaa waxa ay ka shaqeeyaan waddanka sacuudi carabiya marka marka labada dhinac waa waxaa ka dhexeeya isdhaafsiga xagga shaqaalaha iyo ganacsiga marka arrimaha maalgashiga iyo ganacsigu waxay ajendaha weyn ugu horeeya ay ka yihiin wadahadalka labada haatan dal ay yeelanayaan laakiin arrinta kale oo xusid mudan ayaa nuura waxay tahay arrinta amniga gaar ahaan waxaa waxaan la wada soconaa in la laayay ciidamo gaaraya ilaa iyo afartan askari oo u dhashay waddanka hindiya kuwaasoo lagu dilay kashmir oo aan la wada socno kashmir inay tahay dhul lagu muraysan yahay hindiya iyo bakistan ka dhexeeya marka arrintaas ayaa haatan dowladda sacuudiga waxa ay sheegtay in ay kala hadli doonto bakistan iyo hindiya waa sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudi carabiya waayahay marka duraan safarkiisa ugu dambeeyana waxa uu ku tegi doonaa baa laleeyahay dalka shiinaha shiinaha bakistan iyo hindiyana waa saddex wadan oo miisaan ku leh caalamka iyo qaaradda aasiyaba marka maxay booqashadaasi ka tari kartaa duraanow qurxinta sawirka caalamka uu ka haysto hadda maxamed bin salmaan kadib dilkii wariye jamaal kashirji
aada ayay u adag tahay maxamed salmaan in uu quruxdiisii kusoo ceshado booqashada hindiya iyo bakistan iyo china keliya arrintan ka dhalatay dilkii wariyihii jamaal khashoki waxay noqotay mid caalamka oo dhan ku faaftay mana noqon karto sida haatan la leeyahay mid ay soo celin karaan saddexda wadan oo haatan booqashada ku joogo waxaa haatan la xaqiijiyay in wadamada indonesia iyo malaysia sababaha uga baaqday arrintaas la xiriirto marka dabcan waxaa kaloo jira aan la wada soconaa nurow china oo ah waddanka ugu awooda badan oo haatan uu kusoo gabagabeynaya booqashadiisa in qolyaha u dooda xuquuqul insaanka ayaga laftigooda ay ku dhegan yihiin china iyadoo lagu haysto dadka muslimiinta ah ee inta badan halkaasi ku jira oo la sheegay in caburin badan dowladda china ay ku hayso marka arrintan waa arrin laysdhihi kara saameyn weyn kuma yeelan karto in uu maxamed ben salmaan sumcadiisii hore uu soo ceshado balse dabcan waxaan arki doonaa wixii ka soo baxa iyo sida ay noqoto marka uu soo dhammeeyo safarka uu saddexda waddan ku maray
kaasi wuxuu ahaa duraan xasan yare oo muddo dheer ku noola dalka bakistan aqoonna u leh arrimaha koonfurta iyo bariga asia haatanse ku sugan dalka kanada khadka telefoonka ayuu ugu warramay waryahayga nuur xasan nuur
madaxda ururka o n l f ayaa shalay la kulantay ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed kulanka ayaa ururka waxa uu ku sheegay in uu ku saabsanaa arrimaha tirakoobka dadka xalinta khilaafaadka xuduudaha iyo horumarinta dhaqaalaha gobolka faahfaahinta kulankaasi ayaa maxamed cabdi xasan sandheere uu ka wareystay cadaani hirmooge oo ah afhayeenka ururka o n l f bismillahi raxmaan raxiim shalay kulan dheer oo kanadoon baa dhex maray wafkii jabhada olaf ka socda oo hogaaminayo gudoomiyaha iyo xoriyaha guud iyo wasaaraha etoobiya wuxuuna ka dhacay xafiiskiisa muddo dheer buan socdo oo saacad ka badan marka si aada uqota dheer baa loo wada hadlay garab weyn uu kusoo dabadabooday waan gartay marka maxay ahayd baahida xilligan loo kulmay maxaase lagaga hadlay ama laisla gaadhay waxaa baahida heshiiskii aanu bishii november gaadnay in la si loo dhamaystiri lahaa gudiyadii wada shaqayn lahaa si wada hadli lahaa labada dhinac dhinaca soomaalida iyo dhinaca dowladda etoobiya kasii socda si loo samayn lahaa dhibaatooyin iyo baahi tarashooyin aan idhaahay soo baxay iyo dhibaatooyinka dadka soomaalida haysta oo iyana kasoo hormarda haankaa dheera dhici doona muddo socon doona iyadana in xal loo helo sida arrimaha tirakoobta iyo arrimaha gudiyada xuduudaha gaadhaweed la sameeyey iyo gudiyada dib u heshiisiin etoobiya la sameeyey oo soomaalida ku yaraayeen arrimaha maxay ahaye dhaqaalaha iyo khayraadka dhaawo iyo tirashooyin badan baa soo baxay kuwaasaa iyo waktigan sii dedejiyo kulankoona yimaado waayahay arrimaha aada sheegtay haddii aan mid iyo laba kaa weydiiyo bal dhinaca tirakoobka haddaynu si gaara u eegno maxay maxay ahayd tabashadu
waxaan dareemaynay sidaad la socotaan idinkuba dadka soomaalida dowladihii etoobiya ee hore ilaa iyo intii etoobiya dagaalkii labada adduun ka dambeysay dadka soomaalida tiradiisa way yarayn jirtay dhaqaalaha la geliya tirakoobka shaqaalaha banaynta tirada la filahayo ee soomaalida kas loo yarayo dadka loo dirayo oo la yaraynayo arrimahaas oo gacan bidixaynta qeyb ka ahaa si dadka loo gacan bidixeeyo waa in muxuu ahay dhaqaalahooda la yareeyo oo tiradooda la yareeyo oo maalka la gelinayo la yareeyo oo waxa laga filahayo iyaga la yareeyo marka arrimaha arrimahaas dadka soomaalida aad bay u dhibsadaan waa qowmiyadda saddexaad ugu tira badan waa qowmiyadda ugu dhul weyn dhulka ugu istaraatiijisan degta khayraadka ugu badan leh dhaqaalo badan kasoo baxo etoobiya haddana gacan bidixaynta marka waxaasoo dhan baa isasurada arrimahaasaan yaa kamid aha qodobadaan ka hadlayni waan gartay markaa bal in arrimaha wax laga qabto rajadu intee bay leegtay rajada aad bay u badan tahay wasaare waxaan isku afgaranay dadka soomaalida ah inay inay jooxa inay horta dhulka soomaalida nabad lagu soo dabaalo in dibadhiska muxuu ahaayey iyo dib u dhooleynta dhaqaalahooda iyo dib u dhiska maamulkooda iyo dib u dhiska midnimadooda iyo dib u nooleynta dadka soomaalida jooxa qeyb weyn ka qaadato dowladda etoobiyana gacan bidixaynta ay ka dayso hadda kadib ay gacan siiso dadka soomaalida inay dad jira oo muxuu ahaayey kamida qowmiyadaha ugu waaweyn etoobiya oo qadarin weyn leh inay maarata dhankaas inay noqdaan dadka soomaalida aysa soo dhisaan dowladda dhexena ay ay gacan weyn siiso waxaa kaloo laysku afgartay kana garaabay rasaaruhu in gacan bidixayn xoog leh iyo iyo xadgudub iyo muxuu ahaaye takoorid badan ay dadka soomaalida ku jireen waxaa waxaan intaa ku ladh lahaa arrimihii xuduudaha iyo dib u heshiisiinta qowmiyadaha dariska laha soomaalida iyo qowmiyadaha etoobiya ee khilaafsan gudib loo sameeyey iyo arrimaha shidaalka iyo tirakoobka inta waa isku afgaranay in dadka soomaalidu ay qeyb weyn ka noqdaan inay etoobiya ka tirsan yihiinna ay si fiican muxuu ahaaye xuquuqda ay etoobiya ku dhex leeyihiinna ay ay wax weyn soo muxuu ahaye ay ka qaataan inta ay mudan yihiin iyaguna ay isdhisaan oo faragelinta iyo caburinta iyo takooridda iyo arrimaha militariga laga dhaqmi jirayba in laga joojiyo insha allah afhayeenka o n l f cadaane hirmooge oo khadka telefoonka ugu warramay waryaheena maxamed cabdi xasan sandheere
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna muqdisho dhakhaatiir dhallinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho ayaa bilaabay olole ay ardayda dhigata dugsiyada sare ee xamar uga wacyigelinayaan maandooriye la sheegay in dalka dibaddiisa laga keeno kaasoo la yidhaahdo taabuu oo ay dhakhaatiirtu ku sheegeen inuu halis ku yahay jiilka xilligan dhakhaatiirta ku howlan ka hortegidda maandooriyahaasi waxaa ka mida doctor amiin samakaal oo madax ka ah cisbitaalka bayaan ee magaalada muqdisho khadka telefoonka ayuu ugu warramay waryahayga nuur xasan nuur nuur bukhaari
walaal aada umahadsan tahay muqadaraadkan ama balwadan la yihahdo taabuga oo ah tubaako nooc kamida tubaakooyinka oo adduunka ka jira islamarkaana waxaa aada looga helaa oo ay ka imaatay oo ay ka baxdaana wadanka hindiya noocaas oo taabuuga oo waxawaa asiga xataa qeybo kala duwan leh waxawaay midda hadda dalkeena laga isticmaalo waxaa la yidhahdaa khiinaan lahaa oo waxawaay waa nooc kamid ah noocaas kamid ah waxawaaye waxaa ku jira marka maadooyin chemicalis oo dhibaatooyin fara badan qofka u keeni kara isla markaana leh waxawaaye addiction leh oo qofka yani addict oo ku noqon karo dalkana waxaa lagu arkay oo hadeertaan aan dhihi karaa muddo ilaa iyo shan ilaa saddex sano gudaheeda hadda waxawaaye dalka joogtaa oo soomaaliya ama magaalada muqdisho aan ku aragnay dhalinyarada isticmaalkoodana wuxuu usoo badanaya aad oo waxaa isticmaalo dhalinyarada iskuulada dhigta kuwa waxbarashada caadiga dhigta kuwa shaqeysta naftirkooda sida darawaliinta baabuurta iyo bajaajka iyo dadka noocaas oo kalea u badan oo dhalinyarada aada u isticmaasho aada iyo aada u isticmaasho waayo marka halista uu dhalinyarada iyo guud ahaan dadka isticmaalo ku keeni karo mukhaadaraadkan maxaa ka mid ah maadaama aad ka mid tahay dadka daraasadda ku sameynaya hadda maaragtay mukhaadaraadkaas wallahi walaal waxa waaye horta dadkeena soomaalideena caadiyan dadka weliba magaalada jooga ama waxbarta ama dhalinyaradu waxay aada iyo aada waagii horeeto haddii xataa balwad eliyihiin iskala weynaan jireen ama iska ay iska ilaalin jireen ama wax xuno yani laga faana oo arki jireen tubaakada tani waa tubaako lasoo casriyeeyey lasoo farsameeyey lasoo warshadeeyey qofku waxa waaye sidii midii horeeto ma ahan waa wax baakadaysan oo baakad ku jirto diyaarsan dhalinyarada si sahlan ay heli karaan xataa odhara loo yeelo way carfaysaa oo odhar yaray leedahay oo waxawaaye oo qofka xataa uusan dhibsanaynin taas waxay keentay marka in si tartiiba dadka ay ugu soo xaluulato dhalinyaradiina ay isticmaalaan badankooda marka dhibaatada ee leedahay waxay tahay waa dhibaatadii tubaako ee lahayd waxay kamid tahay smokeless tubaco tubaakada loo kuwa aan la sigaar ahaanta loo cabin loo dhuuqinay kamid tahay waxayna leedahay dhibaato aada iyo aada u xoogan oo cilmi baarisyo lagu sameeya ayada waxawaaye waxaa la arkay maadooyinka ku jiro chemicaliska inay damage fara badan qofka gaarsiiyaan gaar ahaan waxay leeyihiin dhibaatooyin dhibaato waxay ku leedahay habdhista deefshiidka dhibaatay ku leedahay oo caloosha dhibay gaarsiidaa waxay dhibaato gaarsiidaa sidoo kaleeto ugu dhib badan afka iyo ilkaha iyo ciridka oo kaleeto waxa ugu yaray geysato waxay tahay waxawaaye inay qofka riski ugeli yani riski ugelin karta xataa quruxda afkiisiiyo qofka isticmaalo ilkaha stain u yeeshaa oo midabka ilgee bedeshaa oo nadaafadii afkay saameysaa wuxuu qofka riski ugalaa inuu ku dhaco kansarada qaar khaasatan kansarka afka ku dhaco waxaa la ogaaday baaritaanada lagu ogaaday sidoo kaleeto in dadka isticmaala tubaakada noocaana iyo tubaakooyinka kaleeto ama xataa tubaakada smokingka lagu sameeyo lacabo xataa waxaa la ogaaday inay aada u riski badan yihiin kuwani inuu ku dhaco kansarka ay develop gareeyaan annaga soomaaliya markii la joogo waxaata waxaataa la tubaako xataa qaarkood wadanka waxawaaye laga helo oo caadiyin la isticmaal dadkeenu isticmaali jireen midaas iyo midaan anke riskiga marki loo eego midaana ku riski badan oo boqolkiiba waxaa la dhihi karaa waxawaaye number aada u fara badan riskiga ee cancer qofka ku develop garey karo ama other health issue qofki yani dhibaato kaloo caafimaad ku keeni karto ay u badan tahay marka waa wax dhibaatadaas aada u faraha badan leh waa wax sidoo kaleeto dhalinyaradii ay sahlanayaan oo aysan fahamsanayn badankooda haddana yani si sahlan loo heli karo yani markii laga hadlayo life staka dhalinyaro fara badan ay ku nool yihiinna u saamixaysa inay isticmaalaan qaarkood ay qarsadaan qaarkood si macluum ay u isticmaalaan daktar samakaal maadaama aad sheegtay in khataraha noocaas oo kale a lagala kulmi karo maadadanina ay tahay mid ku cusub soomaaliya waxaad moodaa in weli ay wax ka qabasho leedahay marka sidee ayaad ula tacaali kartaan adinka oo kaashanaya qeybaha kale ee bulshada si looga hortago maanduuriyahaasi khatarta ku ah dhalinyarada
wallahi waxawaaye horta annaga waxaa nagu waajibay marka dadka waxbartay aan nahay dhalinyarada khaasatan waxaa nagu waajibay inaan dadka wacyigelino maadaama anagoo aanan ahayn nidaam awood leh oo joojin kara laakiin waxaan dadka tusinaa ama dhalinyarada aan tusinaa dhibaatada ay leedahay waxaan hadda wadnaa barnaamij aan usameyno dhalinyarada waxbarata khaasatan iskuullada oo hadda aan ka wadno secondary schoolska magaalada wacyigelin aan usameyno subax walba iskuol aan booqano oo aan ardada iyo dhalinyarada ka wacyigelino dhibaatada ee barnaamijkaan uleeyahay siday u sahlinayaan iyo waxa ay ku keeni karto aan fahamsiino yani one of the problemskay keeni karto cancer kamida dhibaatada uu leeyahay iyo qofka hadduu ku dhaco dhibkuu ku keeni karo qofka hadduu cancer uga dhaco xubnaha kaloo jirka xataa in loo jari karo waxawaaye la xali kara laakiin hadduu afkii ama carabkii ama kaaga dhaco inay dhibaato fara badan tahay hadduu ku faafo inay waxawaaye ayadana kasii daranta wax wax laga qaban kara ahayn dadkii macnaha inaad dhibaatadii ay leedahay ama side effectiga ay leedahay inaan fahamsiino midaas waa midda aan isticmaalno laakiin waxay u baahan tahay in cambaign culus lagu qaado dadka ka ganacsanayo inay ilaahay uga baqaan oo waxawaaye wax kaleed ay raadsadaan way wanaagsanaa laheyd nidaam awood leh oo waxawaaye oo kahortaga asigana waa loo baahan yahay sidoo kaleeta in dadka la wacyigeliyo mediaha laga wacyigeliyo oo wax wacyigelin loo sameeyana barnaamij muhiim oo loo baahan yahay waay
kaasi waxa uu ahaa doctor amiin samakaal oo madax ka ah cisbitaalka bayaan ee magaalada muqdisho waxa uu khadka telefoonka ee magaaladaas ugu warramayey wariyahayga nuur xasan nuur nuur bukhaari subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna waa xilligan idinsoo gudbin jirnay xubintii ciyaaraha nuur baa stuudiyaha igu heliya nuur dee xalay habeen wuxuu ahaa cajiib oo ciyaar ka mid ah ciyaaraha champions league ayaa ayaa la ciyaaray kooxaha liverpool iyo waa pyr munich ee dalka jarmalka hay waa mahadsantaa sandheere laba ciyaar ayaa xala dhacay sidaa sheegtay midna waxay dhex martay bayer munich oo ka dhisan jarmalka iyo liverpool oo ka dhisan dalkaasi ingiriiska ciyaarta kalena waxay dhex martay kooxaha barcelona iyo leon haddii aan ku hormarno tii dhex martay bayer munich iyo liverpool oo ka dhacday magaalada liverpool waxay ku dhammaatay barbardhac goola la-aan ah waxaana dabcan taasi faa'iida ku qabta kooxda bayer munich oo maaragtay haddii gurigeeda la tago oo ay maaragtay laga yaaba inay ku badaso inkastoo koox kasta ay gurigeeda ay ku wanaagsan tahay inay ku badaso dhanka kalena waxaa laleeyahay liverpool ayaa iyana rajo fiican leh maadaama aanan wax gool ah loogaga dhalinin garoonkeeda maadaama tartankan uu yahay tartan lagu xisaabtamo marka la gaaro wareegiga lix iyo tobanka iyo wixii ka dambeeya dhinaca goolasha marka labada kooxoodba waa ay wanaagsanaayeen inkastoo bayer munich ay wanaagsaneed qaybtii hore qaybta dambena liverpool ay weerartantay laakiin waxaa ugu dambeyntii aada isu difaacday oo difaac wanaagsan kusoo bandhigtay kooxda bayer munich oo aada u ciyaartay maxamedow marka is aragga dambena waxuu dhici doonaa saddex iyo tobanka bisha maarj waxaana uu ka dhici doonaa garoonka allianc arena ee kooxda bayer munich waan gartay kooxda liverpool waxaa layidhi laacibintiisii waaweynaa mid ama ama qaarna idhaahde ayaa ayaan ku jirin oo dhaawac ama u maqnaa wax kale ha waxaa ka mid ahaa daafacooda weyn ee u dhashay dalkaasi holland vindyke oo ay ku xisaabtamaan mararka qaarna dhaliyo goolal marka ay timaado in koonooyinka lasoo gano uu ku wanaagsan yahay dhankaas marka waa ay tabeen inkastoo aanan wax goolah laga dhalinin sidoo kale maxamed salaax oo ah xidiga kooxdaasina waa uu ciyaaray laakiin wax gool ah ma dhalinin mana ahayn habeenkiisii xalay sadio mane oo u dhashay dalka senegal oo weerarka uga ciyaaro kooxda liverpool fursado ayuu helay waana uu iska khasaariyey weliba qaybtii hore ee ciyaarta marka liverpool waxaad mooday in ciyaartii lagu yaqaana aysan soo bandhigin oo inta badan tartankan goolal ayay ku dhali jireen gurigooda marka lagu ciyaarayo waan gartay ciyaartii xigtay
dhex martay barcelona iyo leon ciyaartaasina waxay ahayd ciyaar xiise leh dad badan ma filayn in leon ay barbaro gool la-aan ah gelin doonto barcelona hase yeeshee sidaasi ayaa dhacday sidaas si lamid ah ciyaartii aan hadda ka sheekeynay ee bayer munich iyo liverpool ayay natiijada kasoo baxdana noqotay tii xalay barcelona iyo leon oo iyana eber iyo eber ayay ku dhammaatay laakiin maxamedow barcelona shan iyo labaatan shuud ayay ku ganeen goolhayaha kooxda leon midkoodna gool ma noqon marka waa dadaaleen fursado badan ayaana soo maray weeraryahanadooda messi suares iyo cotinio oo dhammaantoodba ku wanaagsanaa dhanka gooldhalinta waxay mari waayeen goolahayaha leon antony lopes sidoo kale goolahayaha barcelona mag andre ayaa isna maaragtay kubado wanaagsan ka badbaadiyey ciyaartooyda kooxdaasi leon marka barcelona ma ahan maxamedu barcelonadii la yaqaanay sanadihii dhowaa tartankan kuma wanaagsanayn waxaana kaga haraysay xitaa inta aanan la gaarin wareega semifinalka waxaana ugu dambeysay inay tartankan ku guuleysato labada kun iyo shan iyo tobankii marka la arki doona sanadkan inay u gudbi doonto wareegyada kama dambeysta ah iyo in kale isaragga labaad ee leon ay la dheeri doontana waxa uu ka dhici doonaa magaalada barcelona saddex iyo tobanka bisha maarso ee soo socota En- ha haye caawana laba kulan ayaa dhici doona eh, kooxda juventus ee dalka talyaaniga waxa ay la dheeli doontaa kooxda eh, atletic madrid ee ka dhisan dalkaasi spain waxaana ciyaartaasi ka dhici doontaa magaalada madrid oo juventus xaggaas ayay marti ku noqon doontaa waa laba koox oo waaweyn inkastoo juve ay dhisan tahay oo ay wadato laacibiin waaweyn sida ronaldo ciyaarta kalena waxay dhex mari doontaa shaalka oo jarmal ah iyo manchester city oo ka dhisan dalkaasi ingiriiska waan gartay waayahay aad baad u mahadsan tahay haddii la idhaahdo natiijooyinka ciyaarahaas marka toddobadii soo socda la ciyaaro ee iyagana dadweynaha waan usoo gudbin doonaa heestaas dhegahayna ku soo dhacaysa waa heesta cidna eersan maayo ay erayadeeda ka mid yihiin fannaankii weynaa alla u naxariistay maxamed saleebaan tube
عطاشيو علوليو عالكافية. عطاشيو علوليو عالكافية. تلاعين ورقتنا تلاعين ورقتنا لا اسمعنا تلاعين ورقتنا تلاعين ورقتنا لا اسمعنا عقلي يو خبسينا dhib loogaya cidnaa eersan maaye cidnaa eersan maaye cidnaa eersan maaye cidnaa eersan maaye
heestaasi fanaanka maxamed saleebaan tubac ayaanu dhegeystayaal idinkaga tegeynaa inta haddii la idhahdana mar kale maanta dib u kulmi doono waa anigu maxamed cabdi nuur xasan nuur iyo bashiir abi karo idinla sidaas iyo subax wanaagsan
sidaaiyowgaidan casarkii dhawaqa sidaaiyowgaidan casarkii dhawaqa aman cawsha durkaan ama cawsha durkaan cidaduun wareega ama cawsha durkaan ama cawsha durkaan cidaduun wareega irsilaa ana isdhigay iyo culuqan geyste cidna eersan maaye cidna eersan maaye cidna eersan maaye cidna eersan maaye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.